halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood naga dhagaysanaysaan mowjadaha koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah toddoba-iyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahar cabdi axmed
dunida muslimka runtii meel kasta oo laga joogo waxaa runtii caalamkaba u dhashay bishii barakeysaneed ee ramadaan dadka ku nool waqooyiga america bishaan waxay kusoo hagaagtay waqtiyada timeka aada ugu dheeryahay haddii bisha ramadaan sideedaba waajib bay ku tahay dadka muslimiinta ah
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdulaahi abufadli oo ka mida imaamyada masaajidda magaalada minneabolis oo ka hadlaya curashada bisha barakeysan ee ramadaan warbixin ka hadlaysa kala duwanaanshiyaha saacadaha ay muslimiinta caalamka soomayaan ayaan idiin haynaa qodobada kale ee aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adaha samafalka oo hannaankii gargaar qaybinta u beddelay lacago kaash ah oo dadka loogu shubayo moobiladooda lacagtaaniyo filan lacagta moobeelka lahkashidee oo dhaqsada ah oo liindaraaw dadka beereleyta ah beerooja
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo caalamka ah ku saabsan iyo ciyaarihii balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda masar ayaa ka jawaabtay weerar loo adeegsaday qoryaha culculus oo lagu dilay in ka badan labaatan qof oo muwaadiniina oo dalkaasi u dhashay heestay sidiinta kiristaanka ah kuwaasoo duqeyn ka dhacday jimcihii meel ku dhow dalka libiya lagu dilay halkaasi oo kooxda islaamiyiinta isis rag ka tirsan oo la rumaysan yahay inay ku tababaranayeen lala bartilmaameedsaday duqeynta madaxweynaha wadanka masar cabdulfataax al siisi ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ay samayn doonaan aargudasho la xiriirta falkaasi maruu ka hadlayay tv-ga gudaha ee dalkaasi saacada kadib markii baabuurkii baska ahaa ee waday dadkaasi lagu weeraray meel baadiye ah oo aan sidaas uga fogeen dalkaasi masar hase yeeshee libiya gudaheeda lagu sheegay saraakiisha dowladda masar ayaa waxa ay sheegeen in dhammaanba siddeed iyo labaatankii qof ee gaarigaasi saarnaa ay ku dhinteen weerarkaasi rasaaseynta ah
wargeyska washington post ee ka soo baxa magaaladan washington ayaa ku waramay in wiilka uu sodog u yahay madaxweyne trump jared kushner uu kala xaajooday danjiraha ruushka u fadhiya maraykanka suurtagalnimada dhisidda wadiiqo qarsoodi ah oo u dhexaysa kooxdii ololaha trump iyo dowladda ruushiya wargeeska ayaa jimcihii ka soo xigtay saraakiil maraykan ah in tallaabadaasi lagu daboolayay in loo duso wadahadallo dhex maray labada dhinac ka hor inta uusan dhicin caleemasaarkii madaxweyne trump horraantii sannadkan warka ayaa intaasi ku daraya in danjire sergey kislayak uu warbixin ku siiyey madaxdiisa sare ee moscow in kushner uu usoo gudbiyey qorshaha horraantii bishii disembar kulan ka dhacay daarta trump tower ee magaalada new york ilawareedada ayaa sheegaya in xogtan lagu helay xogo ay safaaradda ruushka dirtay oo ay saraakiisha sirdoonka maraykanka ay duubeen subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno inta badan dunida muslimka ah ayay maanta u tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan laakiinse muslimiinta dunida daafaheeda ku kala nool ayaa ku kala duwan xilliga soonka iyo wakhtiga afurka soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta soomi doonta saacadaha dhaadheer warbixin guud ahaan ku saabsan soonka wakhtiyadiisa kala duwan iyo caafimaad ahaan waxa uu kaga dhigan yahay dadka waxaa inoo haysa sahre cabdi axmed
sannad kastaba bisha rabadaan waxaa caalamka ka soomo muddo soddon cisho ah muslimiinta adduunka iyada oo bisha rabadaan soonkeedana ay tahay rugniyadeeda mid ka mida tiirarka islaamka ee ilaahay uu ugu talagalay ummaddiisa inay gutaan kasokow cibaadada soonku waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad iyo kuwo diini ah sida ay wadaadadu sheegeen sheekh cabdulaahi nuur abufadli waxa uu imaam ka yahay mid ka mida masaajidada minesora wuxuu iiga waramay ahmiyadda soonka dowladda muslimka runtii meel kasta oo laga joogo waxaa runtii caalamkaba u dhashay bishii barakeysaneed ee ramadaan sida aad tilmaantay dadka ku nool waqooyiga america bishan waxay kusoo hagaagtay waktiyada timeka aada uu u dheeryahay haddii bisha ramadaan sideedaba waajib bay ku tahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan iyo ummadihii ka horreeyeyba uu ku waajib yeelay waxa laga dhexlahayo oo faa'iido iyo wanaag ah iyo fadli ah ayaana ka badan runtii maaragtay waktiga dheer ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waddamada skandinaviyanka la isku yidhaahdo ee yurub waa meelaha ugu xilliga adag marka ay noqoto afurka oo waxa ay qaataan qaarkood saacado labaatan ku dhowdhow kuwo labaatana iyo kuwo qorraxduba aysa ka dhicin waddanka sweden waxaa dadka ku dhaqan ay soomayaan labaatan saacadood oo xiriira ibraahim maxamuud jaamac wuxuu ku sugan yahay magaalada gothenburg ee dalkaasi
waxaa io horyaala calendar oo sheegaya waktiga hadda suxuurtu ay ku eeg tahay oo ah labada iyo afartan iyo kow daqiiqo sideed saac iyo afartan iyo kow daqiiqo oo habeenimada ah waktiga dambe waa waktiga ugu dambeysay qofku uu ka farxalanayo wixii ah suxuur ama wixii uu cuni karo inuu berri ku soomo sagaal iyo toban saacadood ayay u eeg tahay iyo weliba wax la jira inta la soomanaanayo iyadoo weliba salaada maqribna ay soo gelayso sagaalka iyo konton iyo lix daqiiqo waa tobanka oo dhiman afar daqiiqo marka muddadu aada bay u dheer tahay runtii saaro meeqa saacadood ayaad soomaysaan marka sagaal iyo toban saacadood iyo soddon daqiiqo adugu waa uun ku dhawaad labaatan saacadood inta badan waxaa jirta qeybo badan oo ah waqooyiga oo u badan waqooyiga sweden iyo waqooyiga norway oo iyagu inta badan qoraxdu aysan ka dhicin waktiga samarka inta badanna waxaa jirta siyaabo kala duwan oo dadkaasi ay ula qabsadaan soonka iyadoo lagu jaangooyo meelaha ugu dhow dhow ee ay la soomi karaan sheekh cabdulaahi nuur abufadli ayaa mar kale wuxuu iiga warramay faa'iidooyinka caafimaadka ee dheefshiidka bini'aadamku u leeyahay manaafic baa ugu jirto maaragtay waxa weeyaan insaanka ama bini aadamka ama adoomada alla subxaanahu watacaala waxaan ognahay in dadku ay runtii aad sanadkii o dhan koo iyo tobanka bilood habeen iyo maalinba wax la cuno ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa ramadaanka soonka la soomayo ajirka iyo waajibaadka qofka uu gudanayo ka soko waxaa qofka ugu jiro caafimaad waxaa la yihahdaa caloosha waa hooyada cudurrada oo dhan weeye maca dalika ayaa waxaan ognahay runtii xataa dadka ku takhasusay caafimaadka oo xataa aanan diinta islaamka haysanin inay runtii baaritaan ku ogaadeen in qofka bini aadamka ah uu u baahan yahay sanadkii mar ama bishiiba intaasoo jeer inuu mataqaanaa calooshiisa uu faaruqiyo uusan waxba cunin marka waddanka soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka bariga afrika ee ay muslimiintu soomaan wax ka yar saddex iyo toban saacadood waxaa dhowaantan ka yimid guuleed maxamed muuse oo isagu jooga gobolka maryland ee magaaladan washington ku dheggan waxa uu sheegay in soonkiisii abid ugu horreeyey ee dalkan maraykanka ugu dhashay inuu yahay mid walwal saacadihiisa ay leeyihiin hase yeeshee aysan dani huri doonin saare cabdi axmed waa runta waa sanadkii ugu horreeyey hadda maraykan aan soo galay sanadihii lasoo dhaafay soomaaliya aan ku soomayey soomaaliya ramadaanka waa laba iyo toban saacadood saad og tihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin dee ilaahay baan ugu manaystay waana ku qasbannahay afar iyo toban lix iyo toban saacadood wax ka badan in lagu soomo maraykanka maadaama marka saas sharciga yahay waa inaan marka iska soonnaa maadaama ilaahay uu nagu manaystay waajibna nagu yahay si kastaba ha ahaatee waxaa bisha rabadaan waddamada reer galbeedka dadka muslimiinta ee ku sugan ay si xiriira u soomaan bisha rabadaanee barakaysan waxaana si ka duwan sidii soomaaliya ay ahayd waddamada qurbaha dadka qaarkood ay ku xiran yihiin xarumaha masaajidada oo ay si wada jira ugu afuraan meelaha qaarkood kuwaasoo la arkaya iyagoo ku dhex cibaadaysta masaajidada sidaasoo kalena ku wada afura
saare cabdi axmed ayaana warbixintaasi nasuken soo duugtay oo ku saabsanayd bisha barakeysan ee ramadaan oo maanta kow u ah inta badan dunida muslimka
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaadna nagala socotaan tan iyo abaartii sanadkii labadii kun iyo koo iyo tobankii ku dhufatay soomaaliya waxaa soo kor kordhayay adeegsiga lacagaha kaashka ee taleefoonada oo loo sii mariyo dadka ay saameysay abaaraha khadadka taleefoonada lacagaha lagu xawilo moobelada gacanta ah ayaa lagu tilmaamay kuwa ugu wanaagsan ee dhinacyada la xisaabtanka iyo amniga marka loo fiiriyo hababka mucaawanada ah ee dadka la gaarsiin jiray dadka u baahan gargaarka bini'aadanimo ayaa haatan sidii hore si ka duwan u helaya warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf waxaase soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari oo barbarkeega midig fadhiya
cabdiraxmaan cali wuxuu raashinka toddobaadlaha ah uu u iibinayaa reerkiisa wuxuu noqday barakac kadib markii ay ka baaba'een dalagyadii uu tacbaday sidoo kalena ay ka dhinteen xoolo intii uu lahaa cabdiraxmaan wuxuu hadda ka mid yahay kumanaan ruux oo ka faa'iidaysanaya mashruuc kaashqaybin ah oo ay magaalada baydhabo ka wadaan hay-ado nj o yo caalami ah labada bilood horta marki kow baan nagalaanba oona tan bilood baa ninkidhaasi deema linalahi tabakaayama deema ku qaabaani isku aamani hobo walhelna isku gudaanige koda shakalge kose kowa ha hadeen ingidheen wadiban ingidheen wali deenku gudaan wali kal wali idi raashin hagadan ku dhigni cabdiraxmaan oo ah aabbaha lix carruur ah wuxuu bishii helaa toddobaatan doolar oo ugu soo dhacda akoonka moobaylkiisa hay-adaha gargaarka bixiya ayaa sheegaya in qaybinta lacagaha ee dhinaca moobilada ay yaraynayso fursadaha musuqmaasuqa gargaarka la siiyo dadka taagta daran qaasim maxamed oo ka tirsan hay-adda n r c ayaa sheegaya in bixinta lacagaha kaashka ah halkii dadka laga siin lahaa raashin ay badbaadisay nolosha dad badan
noo suuragashay inaan caawino ilaa iyo dad gaaraya lix kun iyo dhowr qoys oo gobolada baayi boqol khaasatan degmadan baydhabo iyo magaalada xudur runtii waxyaabooyinka ugu badan aan qabanaynay waxaa ka mid ahaa in dadkan aan ku caawino life saving projectska ay ka mid yihiin unconditional cash transferka ama lacagta aan shuruudda ku xirnayn oo sida dhaqsaha qofka u gaarta si loo badbaadiyo maadaama dadkan xoolihii iyo beerihii iyo waxyaabooyinka ay haysteen ay soo lumiyeen hay-adaha gargaarka waxay sheegeen in isbaarooyinka dowladda iyo hanjabaadda kooxda al-shabaab ay adkeeyeen in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo dadka ay abaaruhu saameeyeen arrintaasi ayaa keentay inay ka fekeraan habab kale oo ka sahlan oo dadka wax lagu gaarsiin karo sida ay leedahay hayder blackwell oo ka tirsan xafiiska dhinaca gargaarka bini'aadanimo ee guddiga yurub
mid ka mida isbedelada waaweyn ee sanadkan dhinaca barnaamijyada waa isticmaalka adeega lacagta kaashka ah taasoo dadka loo qaybinayo ka qoys ahaan marka waxa ay dooran karaan adeegga ay rabaan in ay soo gataan si ay u xalliyaan baahidooda qoyska suuqyada soomaaliyana waa ay shaqaynayaan sidaasi daraaddeedna waxa aad ka heli kartaa cuntada iyo agabyada kale qofka marka waxa uu la soo laabanayaa sharaftiisii waxa uuna gaari karaa go'aannada gurigiisa halka uu markii hore ka sugayo cunto si gargaar ah loogu qaybiyo macluushii soomaaliya ka dhacday sanadkii labada kun koob iyo tobankii inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa gacanta ku haysay kooxda al-shabaab hay-adaha gargaarka ayaa awoodi waayey inay gaaraan meelaha ay abaarta sida xun ugu dhifatay taasi waxa ay keentay in rubic milyuun qof ay geeriyoodaan xuseen aadan oo ka mid ah dadka ay abaaraha barakiciyeen ayaa sharaxaya dhibka ay ku qabeen qaybinta cuntada xilligaasi haa raashinka intii la iibi safdheerliin galu maatiri irikii dilu karafaadidu laka dhammaado baabsheekaas eh dadka odayaalka e walkoo boobe urugaa lokiinlakiihondade oo masaaroo lakiinqaadade un oryaanka anaab walminiinka jaraan balaanta maatada ajuusiyaalka waayeliinka walmiinka jaraan lacagtanii filan lacagti moobeelka laakiride oo dhaqsada eh oo liindiraaw dadka beereleyta e beeroo jara abaarta hadda ka jirta soomaaliya ayaa barakicisay lix boqol oo kun oo ruux hay-adaha gargaarkana waxa ay leeyihiin hal milyan oo ruux ayaanan hadda heli karin mucaawino sababtoo ah khatar dhinaca amniga ah
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari aad iyo aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa nala soo socodsiinayey nala socodsiinayay warbixintuu baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf ma istiray mucaamadii dad badan la siin jiray oo problem uu ka dhici jiray hadda Aad- xal ayay hay-adihii samafalka u helayaan lacagtiba haddii daaragta qofka loogu shubayo aad iyo aad sahar waxa- telefonkiisa.
sida warbixinta ay leedahay waxaa Hmm.
laleeyahay telefoonada in lacaga lagu xawilo ayaa waxay keenaysaa in ay yaraato eh, musuqmaasuqii la sheegayay in lagu sameyn jiray eh, qaybitaanka mucaawinada waa loo garta wada dadka masaakiinta ah haddana dhinaca kale haddaad fiiriso teknolojiyada aad ayay soomaaliya usii horumaraysaa inkastoo wadanka burbur lixaadle uu soo gaaray dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeysay waa tahay nuurow waad mahadsan tahay qeybaha dambe ee idaacaddeenna
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington dowladda masar ayaa ka jawaabtay weerarkii uu dhiigga badani ku daatay ee jimcihii lagu laayay tobaneeyo ruux oo ah dadka khidbiyiinta masiixiyiinta masar ee laga tirada badan yahay kadib markii ay garaacday saldhigyo ay kooxaha argagixisada ku leeyihiin dalka libiya saldhigyada ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee masar ayaa la rumaysan yahay inay kasoo baxeen kooxdii ka ka dambeysay weerarka lagu qaaday dadka qibdiyiinta masaarida warbixintan waxaa qaahire ka soo diray waryaheena xuseen saxnuuni madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa tv-ga qaranka waddankani ka sheegay in ciidamada masaarida duqaymo ay ka geysteen xerooyin milatari oo uu ku sheegay in laga soo abaabuli jiray weeraro ka dhan ah waddankani duqaymaha masar oo falcelis u ah weerarkii maalintii shalay lagu dilay tobaneeyo masiixiyiin ah ayaa lala eegtay xerooyin saldhig u ah argagixisada oo ku yaala dalkaasi liibiya halkaasoo tababaro ay ku qaataan maleeshiyada mintidiinta duqaymaha dowladda masar ay ka geysatay gudaha dalkaasi liibiya ayaa yimid ka gadaal markii rasaas la hubiyey bas ay saarnaayeen masiixiyiin masaari ah gobolka manya taasoo sababtay geerida siddeed iyo labaatan qof oo masiixiyiin ah inkastoo madaxweyne asiisi uusan faahfaahin meelaha duqaymaha lala eegtay haddana wakaalada wararka ee bariga dhexe ayaa xaqiijisay ciidamada cirka ee dowladda masar inay burburiyeen xarunta golaha wadatashiga ee mujaahidiinta magaalada darna ee dalkaasi liibiya tv-ga qaranka masar ayaa sheegay ciidamada cirka ee waddankani inay fuliyeen lix duqeyn oo bartilmaameed looga dhigtay xarun koox argagixiso ay ku leedahay magaalada darna ee dalkaasi liibiya madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa si adag u sheegay in dowladdiisa marnaba aysan kalaba labayn doonin inay duqayso xerooyinka lagu tababaro maleeshiyada argagixisada gudaha iyo dibadda kuwaasoo khatar ku ah buu yidhi amniga qaranka masar madaxweyne asiisi oo ay ka muuqatay caro xoogan ayaa si adag u sheegay in mintidiinta ay doonayaan inay ridaan dowladda masar taasoo marnaba aanan aqbali doonin buu hadalkiisa raaciyey لن تتردد ابدا لن تتردد ابدا في توجيه ضربات ضد معسكره الارهاب في اي مكان في اي مكان madaxweynaha dowladda masar ayaa yidhi masar marnaba kama labalabayn doonto inay geysato weeraro ka dhan ah xerooyinka argagixisada meel kastoo ay ku yaalaan gudaha iyo dibadda hadda oo aan idinla hadlayo buu yidhi asiisi waxaa la fuliyey weeraro ka dhan ah xerooyinka argagixisada oo dan ay ugu jirto dowladda masar sidoo kale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka in la ciqaabo dowladaha taageera argagixisada ee siiya dhaqaalaha iyo hubka iyo weliba tababarada waana inaan lala heshiinin الدول اللي بتدعم الارهاب وبتقدم له المال والسلاح والتدريب يجب ان تعاقب ولا مصالحه معهم laakiin dhinaca kale afhayeen u hadlay kooxda muhaajiriinta darna ee dalka liibiya maxamed mansuur ayaa beeniyey duqaymaha ay geysteen diyaaradaha masar inay waxyeelo ay gaarsiiyeen xarumo ay leeyihiin ururkooda maxamed mansuuri ayaa tv-ga aljaziira u sheegay duqaymaha masar inay waxyeelo ay gaarsiiyeen dhismayaal gawaari iyo beero ay leeyihiin dad rayd ah maalintii shalay ayay ahayd markii ay geeriyoodeen siddeed iyo labaatan qof oo masiixiyiin ah kadib markii maleeshiyo hubaysan oo mintidiin ah rasaas ay huwiyeen gobolka manya ee waddankani weerarka lagu dilay masiixiyiinta u dhashay dalkani waxaa si weyn u cambaareeyey dowladaha reer galbeedka iyo ururka qaramada midoobay bishii abriil ayay ahayd markii laba weerar oo ismiidaamin ah loo geystay laba kiniisadood oo ku yaala magaalooyinka aleskandariya iyo danta kuwaasoo ay ku geeriyoodeen lix iyo afartan qof oo masiixiyiin ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
tahay aad buu u mahadsan yahay xuseen cusmaan saxnuuni wariyaha v o eda ee qaahira ayaad dhegaysateen halkaasi weli aad nagala socotaan waa v o a washington mar kale rabadaan kariim subax wanaagsan dhegaystayaal haatanna waxaaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka gebi ahaanba waxaan ku faaqidaynaa ciyaarta xiisaha badan ee dhex maraysa kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo chelsea oo ah koobka f a kaabka ciyaartiisa ugu dambaysa oo ka dhacaysa garoonka wimberley stadium ee magaalada london isla markaasina labadan kooxood ah ay yihiin laba kooxood oo ka wada dhisan isla magaaladaasi haddaba waxaan jeclahay inay barnaamijkaasi ila falanqeeyaan shariif cali oo kooxda arsenaal taageera iyo weliba cabdicasiis giftin oo muqdisho uga soo noqday guusha kooxda kubadda cagta ee chelsea oo maalmahan damaashaadaysay cabdicasiis ku soo dhow barnaamijka
aad iyo aad baa u mahadsan tahay
aniga oo shariif cali u tegi doona kooxdaadii kubadda cagta ee chelsea koobkii premier league way ku guulaysatay rajada aad ka qabto maanta inaad ka badisaan arsenal intay laagta wallaahi rajada aad iyo aad bay u weyn tahay waayo arsenal weligood ayakoo intaan ka fiicanaan garaaci jirnay marka maanta ma u malaynayo arsenal inay hadda inay soo noolaadaan waa habeenka xali taga waa waayahay shariif cali adigu rajo ma ka qabtaa inaad chelsea ka badin kartaan kulanka maanta
ha sideen ugu badi weynaynaa macnaa anaga weligeen waa garaaci jirna chelsea hadday noqoto yacni experienciga oo f a kaabka koobka la yidhaahdo waa qolada ugu badan arsenaal ayaa ugu badan oo labiyo toban joor ayay ku guulaysteen halka chelsea ay kaga guulaysteen muddo tiro aad u yar so geemka kale waa koobka keliya hadda aniga aan isleenahay macnaha maantay waad ku dadaali kartaan waad ku weyngareyn kartaan cayaarta waa fifty fifty laakiin aniga waxay ila tahay maay fikraddeeda ama opinionkeyga in arsenaal ay guul iyo iyo waxdaro weyn halkaas ay kusoo ay dhigi doon kadib markaan aqriyay joornaalada arsenaal ka soo baxo oo ay aan ku arkay waxyaale aad iyo farax geliyey marka waa tahay cabdicasiis sida uu shariif leeyahay marka ay timaado koobkan loo yaqaano f a kaabka arsenaal way ka badan tahay inta ay jelse haysato markii ugu dambaysay oo labadooda ciyaar kama dambaysa f a kaabka isku yimaadeena jelse waa laga badiyey waa maxa rajada aad qabto adigu aad leedahay koobkan waa qaadayna wallaahi kooxda jelse ma u malaynayo inay koox oo maanta oo loo barbardhigi karo inay jirto kooxda arsenaal waa koox markay ay jelse la dheelayso markaas leeba isku dadarsamaan ayakoo dhan arsenaal isku dadarsamay marka ma u malaynayo inay cayaartaas ku guulaysan doono ma u malaynayo wata shariif arsenaal oo tabcaana oo champions league u soo bixi weysay oo marka laga hadlayo difaaceedii koshelni uu calaamadda gaduudan qaatay mustafe uu dhaawac yahay iyo jelse oo fardahoodii midna aanu ka dhaawacnayn rajada aad qabtaa intay laakaan kartaa
waa su-aal aad u fiican waaye markaan ka hadalno jelse iyo arsenaal waxaynu kulannay laba kulan qolowaba gurigooda ayay ku badiyay saddex iyo hal ay ku badiyeen iyo saddex iyo ibra uga badanay waxay ku caddaynaysaa jelse iyagoo dadkooda dhan ay wadhan yihiin ay aad u taf yihiin inay gurigeenaan uga badinay fly emirates isan biace waay waxaan waa biace of cake oo kale ay la tahay arsenaal ma u maleynaya inaan u istaageen daafacyadan oo naga maqan calaa dartooda inaan tiimkeena loogu badin doono meelaha taas adiga arsenal wiinka kadib wareysiyo badan oo laga qaaday wuxuu leeyahay guushaan waa guul aad loogu baahan yahay in la geeyo koobkan garoonka weyn ee fly emiratisna anigana
waa tahay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen cabdicasiis giftin iyo shariif cali oo ah laba nin oo kala taageera kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo jelse oo kulan xiise badan caawa uu ku dhex marayo magaalada london garoonka weyn ee wembley stadium tan iyo kulan dambe dhegaystayaal oo mascado minneapolis sida kale sida iyo nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascadde oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo halkaad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a ramadaan kariim ayaanu idin leenahay hayse harra maalinta koowaad ee bisha ramadaan ayaa la galay inkastoo annaga aanan weli gelin oo saacada ay noogaga dhaman yihiin waa sidaad sheegtay inaga suxuurta ayaan kusii dhowaan doonaa laakiin ramadaan kariim bal aan ku dhaho horta caawo dhan shaqaan ku jirnay ramadaan kariim Waa tahay.
Eh, eh, dadka qaarkood gaar ahaan sida warbixintaadii aad hadda ku sheegtay Mhm.
eh, yurub oo kale labaatan saaca la soomaa annaga hadda eh, ku dhowaad toddobiyo toban saacadood Mhm.
ama lix iyo toban saacadood aan soomi doonaa Mhm.
Eh, ha waa sidaasi een, dadka m- waxaa la dhahay wadamada qaarkood ee scandinavianka kamaba dhacdo qoraxda meelo kamida waxa ay ku soomaan kuna afraan dadka Waa gartay.
een, bahalada eh, Calendar.
kalandarka Ama ay ka calendar.
fiirinayaan een, maaragtay taariikhda ay ka fiirinayaan buugaagta ayay ku- ku ku afraan kuna soomaan annaga waaba roonnahayba toddobiyo toban saacadood daan soomeyna dad ayaa dhowr labaatan saacadood soomaya marka soomaaliya waxay kamid tahay la yidhi eh, dalalka africa ee ugu saacadaha yar saddex iyo toban saacadood ay soomi doonaan algeria oo Mhm.
qaaradda africa dhinaceeda waqooyi ku taala la yidhi africa waa dalka ugu saacadaha badan dhanka soonka lix iyo toban saacadood iyo afar iyo afartan daqiiqo ayay Waa soomi sax.
doonaan Mhm.
marka suxuurta ma diyaarsatad
dhowr saacadood kadib waa inaad suxuurtaada si fiican usii diyaarsataa berri oo kale waxaana qaban doona waxa Waa ugu maalinta badan ugu horreysa, waa ya?
shaaha iyo waxaa la tabi doonaa rootiga aad subaci ayaad u mahadsan tahay markaana kusoo dhawaada marxab marxab yaa ramadaan
ishuu magaceegu bilaa u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan ishuu magaceegu bilaa u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan diiga masuugi bishuu murugoodu kumaaro banaarta miyaa ramadaan diiga masuugi bishuu murugoodu kumaaro banaarta miyaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta dunuubta ka maydha miyaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta ka maydha dunuubta miyaa ramadaan
marxab marxab yaa ramadaan qasiidadaasi ramadaanka aan ugu talagalna ayaan idaacaddeenii subaxnimo kusii gebagabaynaynaa nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo sahre cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale idaacaddeenna dhallinyarada ee duhurnimada aan ku kulmi doono saqdii dhexe ayay noogu sii socotaa xilliga marka la fiiriyo saacadda bariga maraykanka daqiiqad unbaa ka dhiman wakhtigii labayo tobanka ah ay istaagi lahayd intaynu mar kale ismaqlayna nabadgelyo
ishuu magaceegu bilaa u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan ishuu magaceegu bilaa u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan diin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan diin iyo taajir bishii la midoobay